galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab khamiisa bisha abriil waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya cabdixakiin maxamuud sharwaac iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee somalilan oo heshiiska dekedda iyo weliba saldhigga berbere ku tilmaamay mid somalilan ku ahaa khiyaamo qaran warkaasi war la filayay muu ahayn dee waxaynu u haysanay in heshiiska somalilan la gashay imaaraadka muddo xukuumadda somalilan ma heshiisyada nuquladoodii asalka ahaa baarlamaankana lama keenin shacbigana looma soo bandhigin marka arrintaasi waxay inoogu muuqatay xisbi ahaan in khiyaamo qaran dhacday waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya oo maanta mamnuucay jirista dhirta
maanta waxaa la ansixiyey mamnuucadda jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushaas oo dalka soomaaliyeed ku haysta dhibaato ba'an kadib dood dheer iyo falanqiyn dheer kabacdi waxaa la isla garatay in maaragtay la mamnuuco jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan cabsi laba qabo in uu mar kale kordho cudurka duumada ama malaariyada kadib lix iyo toban sannadood oo dunida hoos uga dhacsanaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha kuuriyada koonfureed muun jin in ayaa maanta shaaciyey in guul laga gaaro wadahadalada lagula kulmayo kuuriyada waqooyi aysan ku xirnayn kulanka toddobaadka dambe dhex maraya isaga iyo madaxweynaha dalkaasi balse ay ku xirnaan doonto sidoo kale kulanka dhex mari doona madaxweynayaasha kim jong in iyo donald trump ee kuuriyada waqooyi iyo maraykanka madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inuu u arko raja in kuuriyada waqooyi hubka nukleerka laga baabi'iyo halka taas beddelkeedana ay beesha caalamku caawinayso in dalkaasi dhaqaalihiisa la kabo hadallada madaxweyne muun jam in ayaa imaanaya maalin kadib markii uu madaxweynaha maraykanka ka hadlay rajo uu ka qabo guul laga gaaro wadahadallada kuuriyada waqooyi lala yeelanayo donald trump ayaa sheegay in mike bombeo oo ahaa madaxii hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i a da haddana u magacaaban xilka wasiirka arrimaha dibadda oo ansixin sugaya uu isfahan wanaagsan dhex maray isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi mar uu kulan qarsoodi ah la yeeshay
kadib kulan saaxiibtinimo oo ay laba maalmooda ku wada naaloonayeen madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso abe ayaa la tilmaamay inuu heshiisa aanay ka gaadhin kala duwanaanshiyaha dhanka arrimaha ganacsiga ee u dhexeeya trump ayaa ku sifeeyey wadaxaajoodka oo abe la yeeshay mid ahaa midhodhal mid aad midhodhal u ahaa balse shirkoodii jaraa'id ee arbacadii faahfaahin kooban oo dhanka guusha ah ayaa ka soo baxday ra-iisul wasaaraha jabaan ayaa inkastoo aanu wax gaar ah sheegin idhi aniga iyo madaxweyne donald trump waxa aanu isla waafaqnay inaannu bilowno in si xor oo xalaala islamarkaana laba dhinaca heshiisyada ganacsiga uga wada hadallo madaxweyne donald trump ayaa isaguna ka hadlay sida uu u danaynayo heshiis xor oo dhanka ganacsiga ah oo dhex mara labada dal
waxaa soo gabagaboobay xulista xubinta madaxweynenimada dalka cuuba ka qaban lahayd kadib laba maalmood oo shirar uu socday xisbiga talada haya ee dalka cuuba markii ugu horreysay muddo lixdan sano ah ku dhow ayaa dalka cuuba yeelanaya madaxweyne ka baxsan qoyska reer castro madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi miguel dayes canel ayaa la magacaabay maanta musharaxa keliya ee u taagan hoggaanka dalkaasi kadib markii uu golaha shacabka siiyey taageero buuxdo miguel dayes canel ayaa bedelay raul castra oo isagoo bedelay walaalkiis fidel castra oo dalka cuuba muddo dheer soo maamulayay ansixinta musharaxnimo ee maguul dayas kasel ayaa noqonaysa isbeddel cusub oo waxyar ka beddelan kii hore ee dalka muddada dheer lagu soo maamulayay horraantii golaha shacabka ee kuuba ayaa hal mar isku dari jiray ansixinta musharaxnimo iyo magacaabista madaxweynaha dalka halka hadda la kala duway codaynta golaha shacabka ayaa ah mid sir ah mar walba si loo dado rabitaanka hoggaanka sare ee dalka dalka maraykanka ayaa xil wareejintan ku sheegay mid walaac ku ahaya maamulka madaxweynaha donald trump maadaama uusan ahayn mid si dimuqraadi ah u dhacay sidaa ay sheegtay heather newer oo u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka
kooxda ka socota qaramada midoobay ee baadhaysa hubka kiimikada ee dalka siiriya ayaa gaadhay waddankaasi baadhayaasha ayaa arbacadii shalay ahayd inay u suurtagelin inay gaadhaan halkaasi oo hore ugu dhinteen dad afartan gaadhaya kadib markii lagu weeraray hubka kiimikada maraykanka iyo xulafadiisa ayaa ku eedeeyey dowladda siiriya weerarkaasi laakiin ruushiya iyo weliba siiriya ayaa arrintaasi beeniyey baadhayaasha ayaa ku sugnaa dimashik isla maalintii ay dalalka maraykanka britain iyo faransiiska ay duqeeyeen saddex xarumood oo xubka kiimikada ah oo ku yaala gudaha dalka siiriya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee somalilan wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa sheegay in heshiiska dekeda berbera ay xisbi ahaan u arkaan khiyaano qaran waxaana xukuumadda ugu baaqay inay heshiiskii rasmiga ahaa ee soo bandhigto guddoomiyaha oo maanta warbaahinta kula hadlay hargeysa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa
jiritaanka warkan sidaa ka warqabtaan waxaa xaqiijiyey dowladda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda imaaraadka carabta anwar maxamed qarqaash wuxuu sheegay inaanay wax heshiisa la gelin somalilan aqoonsanaynna ee ay aqoonsan yihiin qarannimada soomaaliya wuxuu yidhi safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihin somalilan heshiisyadii ay kala seexdeen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda imaaraadka waxaa isweydiintu tahay yaa soomaaliya u saxeixay heshiisyadaas oo ay madaxweynayaashii kulmiye u wakiisheen ma xasan sheekh buu ahaa ma cabdirashiid cali sharmarkuu ahaa ma qof kaluha waxaa isweydiintu tahay ma laba dowladood oo imaaraata la yidhaahdo ayaa jira oo midna heshiis la gashay somalilan midna la gashay dowladda federaalka soomaaliya waa maya ee shacbiga somalilan ayaa kulmiye been cad ku indhasarcaadinaya madaxweyne siinaayo waa in maxkamad la keena mujaahid muuse biixi sidaan hore ugu tibaaxay waxa u bannaan inuu laba arrimood kala doorto kow inuu iscasilo shacbiga somalilanna saamaxaad weydiisto doorashooyin cusub oo madaxtooyana ku dhawaaqo laba in maamuuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne muuse biixi iyadoo loo cuskanayo
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadani ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro
dhinaca kale dhegeystayaal shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaari iyo waraysi gaara la yeeshay guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isagoo sidoo kalena wax ka weydiiyey khilaafka ka dhex jira xisbigooda waxaana ugu horreeya inay guddoomiyaha weydiiyey ujeeddada shirka jaraa'id uu qabtay
duluda shirka jaraa'id wuxuu ahaa shalayta waxaa soo baxay war in uu sii daayey wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dalka imaaraadku oo uu ku sheegay in heshiisyadii dekedda berbera iyo saldhigaba ay kala isku faham iyo heshiisba kala galeen dowladda soomaaliya warkaasi war la filayey muu ahayn dee waxaynu haysanay in heshiiska somalilan la gashay imaaraadka muddo xukuumadda somalilandna heshiisyada nuquladoodii asalka ahaa baarlamaankana lama keenin shacbigana looma soo bandhigin laakiin waxaan islahayn markii hore dee xukuumaddu waxay u ilaalineysay inay xafido laakiin warkii ka duwan baa soo baxay marka arrintaasi waxay noogu muuqatay xisbi ahaan in khiyaamo qaran dhacday oo shacbiga xukuumadihii kala dambeeyey ay ka qariyeen war muhiima oo ay hayaan oo ah heshiisyadaas in soomaaliya la kulahayd ama saxeexday inahaasi idinkama warka wasiirkuunbaa idin ah mise maxaa hore uga warheli weydeen haddii ay sidaad sheegaysa u jirto horta tuunkaasi wuu jiray barkhadow marar badan baa lalahaa waxaa saxeexay hebel iyo hebel xasan sheekh baa saxeexay cabdirashiid cali markaa saxeexay laakiin marnaba kumanaan tiraabi karaynin haddaanaa war rasmi ahaynin markaa dee maadama ciddii heshiisyada gashay ee lala galay imaaraadka ahayd imaaraadkuna xaqiijiyeen markaa tuunkii horuu jiray ayaa maanta dhaboobaya
adigu ka guddoomiye ahaan dhowr jeer baa madaxweynaha kulanteen muuse biixi dhowr kulanoo kala duwan waa isugu timaadeen isagu siduu warbaahinta ka sheegay in wada shaqayn ama kala warqaadasho dhexdiina martaa ka wada hadasheen intiidan warbaahinta ka sheegin oydaan dhinaca qura go-aankeeda ku qaadan oydaan odhan khiyaamo qaran baa dhacday xukuumaddii iyo madaxweynihii iyo ciddii kale heshiiska dhinaca kale ka ahayd maal weydiisanoo kala hadasheen maya kalamaanan hadal dee xismaalida baanu nahay oo warkaasi wuxuu noogu muuqday in markii horena dee xukuumaddu ka qarinaysay labada xukuumadoodba hadday dee xukuumaddii hore shacabka ka qarisay madaxweyne muuse wuxuu haystay fursad uu ku soxo arrintaas oo arrintaas ama imaaraadka kala hadlo ama heshiiskii ku noqdo ama dee soo bandhigu yidhaahdo dowladdii hore tallaabo axaa saxayn bay qaaday markaa fursaddaa wuu haystay fursaddaana runtii dee kama faa'iideysa miyay jirtaa wax idinka hor istaageena iyada kala hadashaan oo xukuumadda intaa u tagtaan ama madaxweynihii weydiisaan sida hawshan u dhacday wax iska ka hortaagaya ma jira ma idin qorshaysantayn ha yeeshaan
dee iminka warkii waan sii daynay wixii kale danta qarankaa diyaar baanu nahay waay heshiiskan marka uu dhacayay inkastoo xargufo badan iyo khilaafay ku gadaanaayeen haddana guddoomiyaha golaha wakiiladaad ahayd kulankii wadajirkaayee qodobadii tiirarka lagu ansixiyey waad joogtay xukuumadda imika cusubna waxay tidhi qodobadii hoos baanu dadejinay ma la odhan karaa hanaan aad qeyb ka ahayd baad maanta dhaliilaysaa
my horta mar walba heshiiska horta markii aan baarlamaanka joogin heshiis original lama keenin baarlamaanka markaan sheegay waan ka sheeg waxaan ku heshiiskani maaha heshiiskii originalka ahaa ma aha dee saxaafadda waa tifiyada lagu noqon kartaan waxaa ku heshiiskii rasmiga ahaa maaha wasiirkii arrimaha dibadda joogayna wuxuu heshiiskii rasmiga ahaa maaha de kii baa kii saldhigana waa weydeeno wixii lagu ansixiyey anugu anigi ka baxay anigiyo guddoomiyaha guurtidu anoo xafiiska guddoomiyaha guurtida joogan waxaanu la hadalnay xafiiska madaxweynaha intaan markii la rabay in la ansixiyo waxaan ku niri madaxweyne waxaanu kaaga baahanay heshiiskii saldhigga waa madaxweyne silaayo madaxweyne siilaayo maxamed xaashaa marka dee wasiiraha waa idiin keenaynaa buu yidhi wixii la keenayna waa arkeyseen waraaq boroshuura baa la keenay af soomaali ku qoran marka runtii dee waaba iska anagu kama waana hadaleene dee maanta waxaa qarxiyey ninkan carbeed bal waxaan islan iska suga dowladdu baktiga keento laakiin imika de haddii soo bandhigo la yidhi soomaali soomaaliyaaba qeyb ka ahayd oo soomaaliya aanu kala fahamnay oo soomaaliya aanu aqoonsannahay oo somaliland ma aqoonsanin dee wixii dowladihii kulmi sheegayeen markaasi waxay noqonayaan wax dadka loo hadoodilayay oo beena oo been abuura sidaad sheegtay idinku waxau aragtaan khiyaamo qaran heshiiskiina uu dhacay waanu socdaa maxay tahay xalku
xalku waxay tahay dee xukuumaddoo isbaraxda ha isbaraxdo heshiiskii runta ahaa ha keento
taa kaga imaada xaggaaso dhinac kale sigeer taagno xisbiga waddani maalmahan hadalla ka dhex taagnaa siyaasadeed xilkii xogayaha guud khilaafiyaa hadheeyey shalaytoo waxaad doorateen xogaya guud oo cusub oo kumeel gaadhis aad u sheegteen warbaahinta arrintaasi ka waran
horta khilaaf hareeyey ma jiro hareyntu waxaan u aqaanaa de markuu meeshao dhan qariyo soomaaliga laakiin de waa xogayaa guud waa jiray oo saxaafaddu ka hadlay wax badanoo de waa maqlayseen xisbigu arrintaa dee si israsmiya mooyaane marna ugama jawaabin anna ma jecel inaan u jawaabo xogayaha guud xaq uu leeyahy hadduu maro dambe oo dambe hadlayana uu hadli karaa marka markii arrintaasi soo baxday waxaa loo saaray guddi hawshaa ka soo tala bixisa oo waxaana lagu amray anigii isagaba inaan saxaafadda la hadal iyadoo arrintii la sugayaba haddana saxaafadda la hadlay hoggaanku wuu ka shiray arrintaas iyagana soo jeediyeen xilka laga qaado dabeedna siduu sharcigu uu sheegayo qodobka toddobiyo soddonaad waxaanu u soo bandhignay guddida fulinta oo xaq uu siinayo sharcigu inay madaxda sare xisbiga ay ka qaadi karaan xilka gudo ninkaan hadda meesha loo dhiibayna waa nin farsamo yaqaana xogeyo guud maaha waxaanu gaadhsiinaya muddada shirka ka horeysa waa ku meelgaadh waa ku meel gaadh muddada uu xilka haynaya waa imisa Eh, waa inta shirweynaha ka horeysa shirweyne waa la mudeeyey waxaa lagu mudeeyey sideedda ilaa sagaalka abril two thousand nineteen sanad baa dib loo dhigay
gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo u waramayey wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa markhaad maxamuud kaariye
weli waxaad dhegeystayaal nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixisay sharci mamnuucaya jarista dhirta kulan ay golaha wasiiradu ku yeesheen ayaa arrimo kala duwan looga hadlay ayaa lagu ansixiyey sharcigan xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana kulanka shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre qodobada shirka golaha wasiirada lagu falanqeeyey ayaa waxaa ugu weynaa ansixinta sharciga mamnuucista jarista dhirta iyo sida ay xilligan tahay xaaladda ammaan ee dalka gaar ahaan magaalada muqdisho kulanka ayaa markii uu soo gebagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan iidaan yoonis maanta waa maalin khamiisa waxa weeyaan waxaan rabaa inaan idinla wadaago shirkii golaha wasiirada uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha dalka mudan xasan cali khayre oo sidii caadiga ahayd maalmaha khamiista qabsoomi jiray ayaa waxaa looga hadlay ugu horrayn wasaaradda amniga ayaa la waraystay warbixin laga dhegaystay wasaaradda amniga wasiirka amniga wuxuu sheegay in maaragtay amniga dalka uu fiican yahay een, wax badanna laga qabtay een, maaragtay meel fiicanna uu maraayo guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho Een, waxa kale oo maanta aad iyo aad looga dooday waxyaalo badan oo dhaxalgal u ah wad- ummadda soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin een, maanta waxaa la ansixiyey mamnuucadda jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushas oo dalka soomaaliyeed ku haysta dhibaato ba'an kadib dood dheer iyo falanqayn dheer kabacdi waxaa la isla gartay in maaragtay in maaragtay la mamnuuco jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha qodobada kale ee shirka golaha wasiirada lagu gorfeeyey ayaa waxaa ka mid ah sharciga tirakoobka shaqaalaha rayidka dowladda iyo xaaladda kala guurka ay ku wajahaan xilligay amisom ka baxayso soomaaliya sida uu mar kale tilmaamayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta waxa kale oo maaragtay een, laga hadlay een, oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay ka ay ka warbixisay hubinta iyo dabagalka tirakoobka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ayaa aad iyo aad looga hadlay waxaa la rabaa shaqaalaha waxa waxa weeyaan dhowaan la samayn doona haddii ilaahay yidhaahdo tirakoob baa lagu samayn doona waxaana laga bilaabi doona siduu wasiirku noo sheegay ee xafiiska prime ministerka ayaa laga bilaabi doonaa shaqaalahaas tirakoobkooda waxa kale oo laga warbixiyey ama warbixin een, laga dhegaystay xaaladda kala guurka ah ee ciidamada amisom ama maandheydka u yaallee la rabo inay amisom kaga baxdo waddankan waxaana laga waraystay oo ku warbixiyey ee, wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga shirka golaha wasiirada ayaa intii uu soconayey sidoo kale lagu soo hadal qaaday qodobadii ka soo baxay kulan dhowaan wasaaradaha warfaafinta dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ugu soo dhammaaday magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa hagaag dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan waxaan weli ku guda jirnaa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington ciddii wararka iyo warbixinadaasi ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan meel kastoo aad joogtaanba boggeyga internetka ee v o a somali com waxaana idaacadda idii daadihinayaa anigoo ah abdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba jaamac buulla jaamac mahadsanid cabdixasiis dhegeystayaal xeerbeegta ku sugan magaalada garden city ee gobolka K- kansas ee dalka maraykanka ayaa arbacadii shalay dembi ku helay saddex nin oo cadaan ah oo doonayay inay qarxiyaan guri iyo masjid ay leeyihiin dad soomaali ah oo gobolkaasi degan dhacdadan oo idaacadaheena dhowr mar ka baahinay ayaa ku beegnayd bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii maxamed cabdisandheere ayaa haddaba go-aanka xeerbeegtiga ka waraystay galyaqaan intisaar cali fidhin oo ku sugan magaalada houston ee gobolka texas Een, xeerbeegtigaasi waxa ay ka koobnaan lix nin iyo lix dumara oo cadcad Een, waxaanay go-aan ku gaareen inay nimankaasi marka ay ka baaraan degeen ay eegeen een, cadaymihii lagu hayay inay yihiin nimankaasi dembiilayaal oo oo lagu qaaday inay yihiin lagu helay inuu yihiin dembi dembigaas waan gartay Eh, hadda dembigi waa lagu helay eh, maxaa xigaya oo eh, halkan ah, marka laga dhaqaaqo Een, waxaa xiga had iyo jeer marka kaysaska noocan oo kale ay dhacaan sideedaba kuwa een, een, ciqaabta ahi een, waxay sii kala leeyihiin marxaladay sii kala maraan Een, laakiin kayskan iminka oo kale nimankan waxaa lagu helay inay yihiin argagixiso oo ay aad u interest gareynayeen dowladda een, federaalku een, isla markaana een, ay tahay kays aad u culus uu yahay Een, wa- waxa dib bay u qaadanaysaa waxay noqonaysaa in loo eego arrimo fara badan nimankan bacdamo oo lagu helay een, inay geys- ee, geysanayeen een, fal argagixisnimo ah haddana in loo eego mid kastaba case kastaba qof kasta saddexda ninba mid kastaba goonidiisa loo eego inta sannadood ee uu qalmaayo inuu jeel galo waan gartay marka goorma go-aanka amaba eh, inta sano lagu xukumayo la ridaya had iyo jeer waxay noqotaa een, haddaan isla markiiba aan halkaa lagu siinin intay gelayaan een, soddon cisho kama badnaato waan gartay waxaa jira in eh, la sheegay in nimankan eh, lagu ogaaday inay doonayeen inay falkan geystaan maadaama uu ku dhex jiray qof f b i-da ka socda oo waxa ay sheegayeen oo dhan ah, duubayey taasina ay keentay markii maxkamadda laisla yimid in eh, xeer ilaaliyihii amaba dacwad oogihii iyaga ka soo horjeeday eh, uu helay eh, caddaymo ku filan iyadoo la eegayo waxyaabihii qofkii f b i-da ka socda ee iska dhigayay inuu iyaga la jiro uu ka duubayey marka arrintan oo kale waynu aragnay ee carruurtii soomaalida ahayd ee layidhi waxay u socdaalayeen suuriya ee reer minnesota dabcan iyagana waxaa ku dhex jiray qof f b i da la shaqeeyo duubayay waxay ku hadlayeen oo dhan marka arrintani ma arrin caadi ka ah f b i da dhexdeeda ah ha had iyo jeer f b i du waxay ku shaqeysaa arrimo een, ah inay soo helaan macluumaad fara badan oo xagga teknolojiyada xataa xataa ay dadka ay dhex galaan oo ay jiraan dad loo tireerin siiyaba inay dadka ay dhex galaan si ay usoo ogaadaan waxyaabaha aanay een, ishu aanay qabanin ee maaragtay een, ka qarsoon marka arrintan oo kale way noqonaysaa arrimihii een, da- een, dhalinyarada soomaalida ahayd ee een, isis iyo amba guruubyada kale ee magaranaysa argagixisooyinka doonaya inay ka qayb galaan Ee, waa arrimihii lagula dhaqmay waan gartay marka eh, soomaalidu berigaa waxay u arkaysay in eh, laga gardaran yahay oo carruurtan soomaalida qofkii f b da ka socday uu ku riixay inay dembigan galaan laakiin marka aad eh, tii shalay ka dhacday kansas u barbardhigtid maxaa la odhan karaa runtii een, waxaa laga yaabaa inay inagii nagu cus- soomaalida ay ku cusub tahay laakiin een, arrimaha caynkan ee informant bay yidhaahdaan uu dhex galo dadka aad iyo aad bay u isticmaalaan manaha wax een, imika un ay bilaabeen f b i-du waa arrimaha ay kusoo shaqeynaya ilaa weligood waagaag dhegeystayaal taasi waxay ahayd garyaqaan intisaar cali fidhin oo ku sugan magaalada houston ee dal ee gobolka texas ee waddankan maraykanka waxaana khadka telefoonka ugu warramaysay waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa washington kadib lix iyo toban sannadood oo si weyn uu hoos ugu dhacayay cudurka duumada ama malaariyada dunida oo dhan ayaa hadda waxaa mar kale soo muuqanaya in kiisaska cudurkani ay soo kordhayaan khubraduna waxay ka digaysaa in cudurka uu soo labalixaadsanayo guulihii la dagaalankiisa laga gaaray la- eh, la dhimanayo haddii aan la qaadin tallaabooyin wax looga qabto henry richwell ayaa warbixintan ka soo diyaariyey magaalada london oo arbacadii shalay uu ka dhacay shirweyne looga hadlayo maalgelin iyo kobcinta barnaamijyada ka hortagga cudurka duumada cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo soo jeedinaya
asaasaha shirkadda microsoft waa bill gates ayaa malaayiin dollar ku maalgeliyey la dagaalanka cudurka kaneecada ama duumada waana la bixiyey lacagtaasi dhimashada cudurkan ayaa hoos u dhacday boqolkiiba lixdan intii u dhexaysay sannadihii laba kun ilaa iyo laba kun iyo shan iyo toban taasi oo ka dhigan in la badbaadiyey toddoba milyan oo nafood sidaasoo ay tahay sannadii laba kun iyo lix iyo tobankii heerkaasi hoos ayaa looga soo dhacay waxaa la soo wariyey laba boqol iyo lix iyo toban milyan oo qof inay ku haleeshay koob iyo sagaashan dal taasoo ka dhigan in ay ka sara martay shan milyana marka loo eego sannadkii hore The co chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, Mr. Bill Gates.
qayb ahaan kulankii toddobaadkan ku qabsoomay magaalada london ee ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka barwaaqa sooranka ayaa bilgeytis weergada oo ay dhowr hogaamiyo afrikaanihi ku jiraan uu u sheegay in dagaalka ka dhanka ah kaneecada ama duumada deg deg kor loogu qaado If we don't keep innovating, we will go backwards. Uh, if we don't maintain the, the commitments uh, that we're making here today, dib ayaan u noqonaynaa haddii aynan sii wadin ballanqaadyada aynu maanta halkan ka samaynayno kaneecadu waa ay soo laabanaysaa waxa aanay dili doontaa in ka badan hal milyan oo caruur ah sannadkii sababta oo ah dawooyinkii iyo suntii cayayaanka dilaysay oo ay kari weyday kaneecada iyo dullinka kale kaneecada ama duumada ayaa qiyaas ahaan sannadkii kharash garaysa dhaqaalaha qaaradda afrika in ka badan labiyo toban bilyan oo dollar waxaanay qaadataa ilaa boqolkiiba afartan miisaaniyadda daryeelka caafimaadka ee qaaradda waxaanay badanaa asiibtaa carruurta iyo weliba haweenka uur kale korarka dadka ay haleeshay ayay keenaan qodobo dhowr ah brofeser alister craig oo ka tirsan jaamacadda liverpool ayaa isagoo khadka skype-ka ku jira yidhi
waxaan arkaynaa korarka iska caabinta dawooyinka cayayaanka dila taasi oo aan u isticmaalno si aynu u xakamayno bulshada cayayaanka uu ka jiro taasi oo lafdhabar u ah iyo horumarro la taaban karo oo aannu aragnay sannadihii aannu soo dhaafnay taas oo aynu bilaabayno hadda inaan aragno in dullinka uu bilaabayo inuu yeesho iska caabin dawooyinka aan kula tacaalno craig ayaa intaasi ku daray in la dagaalanka ka dhankaa duumadu uu u muuqdo inuu sii adkaan doono
waxa aan helnay wax aan dhihi karno wixii ugu fududaa ee la helo hadda waxaynu wajahnay wixii ugu adkaa ee la wajaho waxa ay qaadanayaan wax weyn in la hirgeliyo iyo agab cusub si ay inoogu saamaxdo inaan eegno halka isku gudbintu ay ka dhacayso agabkan cusub ayaa u baahan lacag hase yeeshee maalgelin ma jirto shirkii barwaaqa sooranka ayaa dalka britain uu ku yaboohay laba bilyan oo dollar si loola dagaalamo cudurkan halka bill gatesna uu bixiyey hal bilyan oo dollar oo kale islamarkaana ugu baaqay bulshada caalamka iyaguna ay sidaasoo kale ugu yaboohaan
kaasina waxa uu ahaa cabdixakiin maxamuud shirwaaco stuudiyaha glasoman wuxuu noo soo koobayay warbixintii malaaliyada ee uu noo soo diyaariyey henry richwell
wagaag jaamaco haatanna waxaynu adiga iyo aniga iyo weliba dhegeystayaasha aynu ku wada nasan doonnaa codka fanaanada xaawakiin iyo weliba heestiya iga roorin
Algo adicto. VOA.
mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba galab waxaana wanaagsan ayaan idin leenahay halka weli aad naga dhegeysanaysaan waa idda- idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa washington qaybihii kala duwanaa idaacaddainu gudbi doonaa qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydiiye qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa horrogaal celisa
waxaa soo gabagaboobay talintii reer castro ee dalka cuba kadib markii ay baarlamaanka dalkaasi uu si buuxda ugu codeeyey madaxweynaha cusub ee dalkaasi miguel des canela oo a- ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee ku xigay raul castra oo isagu xilka kala wareegay walaalkiis fidel castro oo muddo dheer dalkaasi soo hayey miguel dias canel ayaa la- loo doortay madaxweynaha dalkaasi kadib markii laba maalmood ay sh- xisbigiisu ka wada hadlayeen cidda bedeli doonta roal castra islamarkaasna golaha baarlamaanka ay u ansixiyeen inuu noqdo musharaxa keliya daqiiqado ka hor ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka cuba
kadib kulamo saaxiibtinimo oo laba maalmood ay ku wada naaloonayeen madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinzo abe ayaa u heshiisaa ka gaadhin sida la sheegay kala duwanaagshiyaha dhanka arrimaha ganacsiga ee u dhexeeya trump ayaa ku sifeeyey wadaxaajoodka uu abe la yeeshay mid em, aad midhodhal u ah balse shirkoodii jaraa'ida arbacadii faahfaahin kooban oo dhanka guusha ayaa ka soo baxday ra-iisul wasaaraha jabaan ayaa inkastoo aanu wax gaar ah sheegin yidhi aniga iyo madaxweyne donald trump waxa aanu isla waafaqnay inaanu bilowno in si xor ah oo xalaal ah islamarkaana laba dhinaca aanu heshiiska ganacsiga uga wada hadalno madaxweyne trump ayaa isaguna ka hadlay sida uu u danaynayo heshiis xor ah oo dhanka ganacsiga ah oo dhex mara labada dal
madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jin in ayaa maanta shaaciyey in guulo laga gaaro wadahadalada lagula jiro kuuriyada waqooyi aysan ku xirnayn kulanka toddobaadka dambe dhex maraya isaga iyo madaxweynaha dalkaasi balse ay ku xiran tahay sidoo kale kulanka dhex mari doona madaxweynaha kim yong in iyo donald trump ee kuuriyada waqooyi iyo maraykanka madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inuu u arko rajo ah in kuuriyada waqooyi hubka nukleerka ah laga baabi'iyo halka taas beddelkeeduna ay beesha caalamku ka caawinayso dalkaasi in dhaqaalihiisa la kabo
kooxda ka socota qaramada midoobay ee baadhaysa hubka kiimikada ayaa la filaya ayaa gaadhay waddankaasi siiriya gaar ahaan magaalada duuma baadhayaashan ayaa arbacadii shalay ahayd aanay u suurtagelin inay gaadhaan halkaasi oo hore ay ugu dhinteen eh, tobannaan qof kadib markii lagu weeraray hubka kiimikada maraykanka iyo xulafadiisa ayaa ku eedeeyey dowladda siiriya ee weerarkaasi hase yeeshee dalalka suuriya iyo weliba ruushka ayaa arrintaasi iyaguna beeniyey baarayaasha ayaa ku sugnaa magaalada dimashik isla maalintii dalalka maraykanka britain iyo faransiisku ay duqeeyeen saddex xarumood oo hubka kiimikada ah oo ku yaalay gudaha dalkaasi siiriya mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiin ba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaynala socotiinaya islamarkaana inoo soo diyaariyey jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban ee maanta sida aad dhegeystayaal la wada socotaanna toddobaadyadan waxaa hawada soomaaliya dul hebaabayso daruur doorasho taas oo ay dadka intooda badan indhaha ku hayaan cidda bedeli doonta guddoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane maxamed cismaan jawaari doorashada ayaa waxa ay dadku iska weydiinayaan had iyo jeer sida ay u dhacdo iyo waxyaabaha muhiimka u ah in lagu kala guulaysto dadka ayaa inta badan carabka ku haya inay doorashadu qodobada ugu muhiimsani ka mid tahay lacagta la bixinayo si qofka loo soo doorto oo dadka qaar ayba yidhaahdaan waa la gataa halka dadka qaarna ay qabaan inay lacagta uun ka mid tahay aaladaha lagu kala guulaysto doodeenna maantana waxa ay ku saabsan tahay arrintaasi ma jirtaa in ay doorashada guddoomiyaha iyo doorashooyinka kaleba ay lacagtu tahay doorka ugu weyn ee lagu kala baxo mise waxaa jira arrimo kale oo iyagu ka weyn lacagta dooda waxaa igala qaybgalaya yuusuf xasan mursal oo horey u ahaan jiray suxufi ee islamarkaana muddo dheer ka soo shaqaynayay arrimaha samafalka haddana falanqeeya siyaasadeeda dhinaca kale waxaa ku jira cali sheekh aadan yuusuf oo ah qareen islamarkaana qoraa ah falanqeeyana arrimaha dastuurka siyaasadda laftirkeeda labaduba waxa ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho ugu horeyn waxaan codbaayaha siinaya yuusuf xasan mursal yuusuf jaamac waa mahadsan tahay walaal marka ugu horeysa lacagta ama doorashada marka aan u fiirino ama aan dib u eegno guud ahaan sooyaalka ee doorashooyinkii kasoo dhacayay soomaaliya hadday noqon lahayd mid madaxweyne hadday noqon lahayd mid guddoomiye baarlamaan waxaa asal u ahaa oo sal u ahaa ay ku salaysnaan jirtay kala gadashada codka lacagta marka waxay ka mid tahay faktarka ugu weyn ee lagu kala guulaysto ayay ka mid tahay oo door weyn ka qaata ee dhaqdhaqaaqa ama kala xodxodashada mudanayaasha baarlamaanka dhexdooda saameyn kule ayay lacagtu ka mid tahay ee ay musharaxiintu isticmaalaan marka loo eego sida ay soomaalidu u isticmaasho lacagta iyo sida adduunka looga looga isticmaalo ayaa marka aada u kala duwan wadamada horey maray waayahay yuusuf waan u imaan doonaa faahfaahinta sida loo isticmaalo cali sheekh aadan qaren adiga sideed u aragtaa arrintan jaamac waa ku salaamay adiga iyo saaxiibkay yuusuf oo igala qaybgalaya dooda marka labaad haddii aan usoo gudbo arrintan dood ay ku saabsan tahay oo ah mar walba aada loo soo hadalqaado markii doorashooyin noocaan oo kale ee la qabanayo anugu aragtideedu waxay ila tahay in ay tahay barnaamij la buunbuuniyey in ay tahay lacagtu midda ugu horeysa oo wax lagu gadan karo ama qofka uu kusoo bixi karo waxaan waxaan aaminsanahay inay jiraan arrimo kale oo qofka uu kusoo bixi karo lacagtuna ay tahay waxa ugu hooseeya oo qofka lagu qiimeyn karo inuu kusoo baxo tusaale ahaan haddaan kusoo qaato doorashooyinkii dhacayay oo dhan markaan fiirino inta badan dadka lagu tuhumo ama mataqaanaa lagu hanto in ay lacagta ugu badan haystaan ama ay laisleeyahay way kusoo baxayaan inta badan kuma guulaystaan taasna waxaa sababaya sababo kale oo jiro aysa dadka aysan ogeyn waayah waan u imaanaynaa sababaha kale yuusuf xasan mursal waad maqlaysaa qoraa cali sheekh aadan waxa uu yidhi lacagta waxayba ka mid tahay tiirarka ugu hooseeya arrimo kale ayaa ka muhiimsan anigu sidaa ma qabo lacagtu waxay ka mid tahay tiirka ugu weyn ee ugu horeeya uguna horeeya uguna dambeeya ayay ka mid tahay midna ama doorasho la xusi karo oo musharax madaxweyne ama musharax guddoomiye baarlamaan aan u isticmaalin lacag ma jirto mar kasta lacag baa la isticmaalayay codku waa la kala gadanayay qofkii maaragtay iisheeg ku sheega duco ama wax kale ku sheega ballanqaadiyo ku dara tusaale ahaan xilkaas baan ku magacaabi doonaa ku dara tusaale ahaan maaragtay isku gruub siyaasadeed ama political wing wax la yidhaahdo ay ka wada tirsan yihiin sidaa uu qof ku doorto waa jirtaa laakiin sooyaalka taariikheed ee soomaaliya haddaan kasoo bilowno labadii kun ee carte ilaa iyo hadda aan joogno labada kun toban iyo sideedii aniga doorashooyin badan ayaan goobjoog u ahaa nairobi aan joognay bagati aan joognay cabdullaahi suule doorad ayaan joognay waxyaabaha aan indhaha laga qarsan karin ayay kamid tahay oo aan la dhihi karin lacag lama isticmaalin way dhici kartaa inay tartamaan musharaxiin maaragtay iisheeg kala lacag badan oo mar maaragtay kii lacagta badan bixinaya ma ahane kan kale la doorto way dhici kartaa oo maaragtay sidaa uu kusoo baxo way dhici kartay laakiin lama dhihi karo sida aan qabo waxyaabaha ugu hooseeya ayay lacagtu kamid tahay lama dhihi karo qaran cali sheekh aadan sidaa aad maqlayso inkastoo ay dad kala lacag badan tartamaan haddana lacagta qofka uu haysto keliya ma ahan midda lagu xisaabtamaya marka waa maxay daliisha sababaha aad haysa ee lacagta ama ka sarreyn kara ama aad u leedahay ma ahan tiirarka ugu horeeya mid ka mid a waa mahadsan tahay jaamac haddii aan usoo galo difaaca ama waxyaalaha aan daliil ooga dhigayo waxaa jiro waxa la yidhaahdo waxa la yidhaahdo garaangel siyaasadeed ama baarlamaanka iyo waxaa jiro baarlamaanka soomaaliya uu ka duwan yahay baarlamaanada adduunka oo ma jiro axsaab siyaasadeed uu xildhibaanka ku jiro oo aragtidiisa difaacanayo laakiin waxaa jiro kutlooyin uu baarlamaanka u samaysan yahay tusaale ahaan haddaan kuusoo qaato baarlamaanka hadda jiro waxaa jiro kutlooyin la dhaho isbedel doonka oo xildhibaane oo sabab u ahaa soo saaritaanka xukuumadda hadda jirto waxaa kaloo kaloo jira sidoo kale ee, kutlooyin ee, mucaaradka lagu tiriyo ama garabka mucaaradka oo kuwa ka kooban dadkii xildhibaano taageersanaa dawladii hore iyo garabyo kale oo iyagana ee, tacdinley ah oo taabacsan marka in xildhibaanka ama musharaxa uu ka ka- ka soo baxo kutladaas baarlamaanka ah ama uu haysto codkooda iyo taageeradooda ayaa waxay tahay caamilka koowaad ama waxyaalaha koowaad oo xildhibaanka uu- musharaxu uu ku imaan karo banaanka markii taas laga gudbo waxaa jiro ballanqaadyo siyaasadeed waa ogtahay qofka guddoonka qabanayo wuxuu galaangal ku leeyahay ama saameyn ku leeyahay xukuumadda markaas jirto ama haddii mataqaanaa isku shaandheyn kale ay wax imaan doonaan marka ballanqaadyadaasna waa sabab kale oo jirto oo musharaxu uu kusoo bixi karo markii intaas laga tago waxaa kaloo jirto een, galaangalyo kale oo maamul goboleedyada ka imaan karo dalku waa federaal waxaa jira dowlad gobole- dowlad goboleedyo xildhibaanadu waxay leeyihiin deegaan doorasho ay kasoo galeen oo maamul goboleedyada saldhig u yahay markaas waxaa laga yaabaa in eh, rabitaanka eh, dowlad goboleedkaas inay saameyn ku yeelato oo cidda soo baxaysa iyada ay noqoto cidda jihaynaysa Eh, cali waxaa yuusuf kaloo intaas oo kale kasii muhiimsan eh, oo kusoo bixi karaa qofka musharaxa jaamac waxaa la yaaba aragtidiisa iyo kartidiisa cali cali waxaa laga intaas yaabaa inuu noqdo intaasba yuusuf waxaa laga Qofka yaabaa inuu jaamac.
kugu raacsan yahay laakiin uusan la- eh, hormarinaynin oo uusan lahayn lacagtay ka horeysa marka adigu intaaba lacagtay kaaga Aniga waxaa horeeyaan aamin- aniga waxaa aaminsanahay jaamac in lacagta qofka laga qaadanayo ee k- oo ama ay gadayso inay ka horeyso kartidiisa iyo khibradiisa inuu yahay qof ka dhamaayo waaya waa- waayahay yuusuf ayaan siinaya yuusuf waxaan tus- hal mar oo tusaale haddaan kusoo qaato een, hadda eh, xildhibaan Cali ayaa Ow, guddoonka ugu eh, dambeeyey cali cali Jaamac.
wax yar aan aan yuusuf siinna inuu ka jawaabo adoo mahad jaamacow waxaan u malaynayaa saaxiibkay cali ee wadanka uu ka hadlaayo inuusan soomaaliya ahayn ayaan u malaynayaa ee wadanka khudlo siyaasadeed iyo maaragtay aragti siyaasadeed iyo khibrad ee laga horumarinayo kan maahan haddii aan xaqiiqadu ka hadlayno soomaaliya maahan soomaaliya waxaa la hormariyaa lacagta ayaa la hormariyaa lamana inkiri karo heerkaas dimuqraadiyadaas oo maaragtay ma gaarin annaga dadkayga ma gaarin siyaasiyiinteenna ma gaarin sida adduunka lacagta looga isticmaalo waxyaabaha ugu hooseeya ay tahay wadamada maaragtay ku horumaray ama meel fiican ka gaaray arrimaha dimuqraadiyadda waxaa jira siyaabaha ay lacagta u isticmaalaan ayaa jira waxaa jirta sh- nidaam iyo shuruuc xadidaysa in maaragtay ii sheeg la- lacagta la isticmaalo sida xayeysiinta sida xafladaha sida transportationka eh, waxyaabahaas ay siyaasiyiintu u isticmaalaan Eh, in toos cod loo kala gato ma dhacayso taas hadday dhacdo wadamada horey maray waxa- waxay u arkaan in qofka muwaadinnimadiisa iyo xuquuqdiisa ay dhaawacayso soomaaliya waxyaabaha ka dhacay marka waxaa waxay in toos loo kala gato codka la kala iibsado Waaya.
ayaa soomaaliya ee- ee ka dhacaysa waayahay waxaan soo gaarnay gebagabadii ee doodeenna marka waxaan rabaa inaan mid walba idin siiyo doorashada hadda la filaya inay ka dhacdo baarlamaanka oo uu ku soo bixi doono qofka la filaya inuu bedelo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka mudane jawaari maxaad isleedihiin ma ka duwanaan ka- doontaa kuwii hore mise iyaduna lacagta door xoog leh ayay ka noqonaysaa haddiiba caliyow adigoo aad leedahay muhiim ma ahan lacagta ma ka muhiimsanaan doontaa kuwii kale yuusufna ma sidii bay kaalinteeda ugu jiraysaa cali ku hore jaamac haddaan ku horey waxaan rabaa saaxiibka horta inaa ugu daro in doorashada ay tahay qarsoodi taas ay tahay in lacagta aan laisku aamini karin cidda la siinayo iyadoo waayadan dambena ay soo baxday lacag waa qaadasho waraati ilaa hayso kale waxaa kaloo jirta arrin qadiyad ah oo taagan oo ayna lacagta ka daran oo laga yaabo in mu'asasooyinka ama institutionka dowladda oo fulinta iyo baar eh, waxaa la yidhaha baarlamaanka ama sharci dejinta oo isku hayo waxaa la yidhaha kala madax banaanaashaha taas oo laga yaabo xildhibaanada qaarkood inay ku doodayaan fulintagaysa qabsan baarlamaanka oo arrin qadiyad la xiriirto aan ahayn lacag halka kuwo kalena ay rabaan in ay eh, mataqaanaa guddoonka uu noqdo mid la jaanqaadi karo marxaladda marka waxaan isleeyahay jaamacow doorashadan waxay ka duwan tahay doorashooyinkii hore iyadoo midda madaxtinimada iyo midii hore hore dalka uga dhaiyo aad ayaad u mahadsan tahay yuusuf xasan kusoo dhowow Da- waxa weeye ee, guud ahaan marka la eego doorashadan xilligan hadda ka dhacaysa ama dhowaan ka dhici doonta magaalada muqdisho ee ku aadan kursiga ee afhayeenka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed way ka duwan tahay kuwii horey usoo dhici jiray waa sax waxay kaga duwan tahay horta waa markii ugu horreysay horeysay oo tiro mu- murashaxiin ah oo kursigaas guddoomiye baarlamaan ay usoo wada istaagaan taas waxay ku tusinaysaa in dad badan maaragtay ay u hanqaltaagayaan ama khudlado ka dhex jira baarlamaan ka ahaato ama eh, kuwa lagu hanto in maaragtay gadaal kana hayaan maaragtay ii sheeg xukuumadda ama gacansaar la leeyihiin ama ay saaxiiba leeyihiin ama gruub kale oo isku xiran baarlamaankaba ay riixayaan ha ahaato waa tiradii ugu badnayd ee afhayeenka baarlamaanka isu sharaxda tan iyo labadii kun inta kumeelgaaradii iyo e, maaragtay inta laga gudbay oo federaalka hadda lagu lagu guda jiro aan usoo jeedin weye E, inkastoo ay dhici karto inta aan la gaarin in maaragtay doorashada aan la gaarin in inta xildhibaanada qaarkood ay isqiimeeyaan ama musharaxiintu qaarkood ay isqiimeeyaan laga yaabee in maaragtay iishig ay qaarkood maaragtay ay ka tanasulaan laakiin waa tiradii ugu badnayd Eh, sidaa darteed taas waxay ku cadaynaysaa in waxa lagu kala guulaysan doono oo la isticmaali doono ay tahay aaladda lacagta Eh, taasina ay tahay doorka ugu muhiimsan oo maaragtay iishig ay ku kala guulaysan doonaan ay tahay eh, ay- ayaan filayaa dhegaystayaal xubintii dooda gaaban ee maanta oo ay igala qaybgalayeen yuusuf xasan mursal oo horey uga soo shaqeeyey saxaafadda islamarkaana muddo ku soo jiray arrimaha samafalka haatanna falaqeeya siyaasadda iyo qareen cali sheekh aadan yuusuf oo ah qoraa islamarkaana ka falanqooda arrimaha siyaasadda waxaannu ku soo gebagabaynaynaa intaasan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe xiise leh
waa hagaag dhegaystayaal xubintii dooda gaaban iyo weliba jaamac buulla jaamacaan intaasi kaga soo gudubno jaamac weli stuudio igu heliya haya jaamac maxaynoo xigay maxamed sanid cabdixakiin waxaa inoo xiga barnaamijkii dhakhtarka weydiiya dhegaystayaal ibraahim xasan daandurey ayaa inoola diyaara
ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale barnaamijkeenna weydiiya dhakhtarka waxaa marti ugu ah doktor cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka tirsan soomaaliya marka hore dhakhtarku waxa uu sharaxaad kooban laga siinayaa cudurradaasi indhaha kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegaystayaasheenna qaarkood runtii cudurrada indhaha ku dhaca aad iyo aad ayay u baahsan yihiin waxaana loo kala qaybin karaa laba qaybood oo waaweyn cudurro keena indhala-aan oo qofka uu indhaha beelaayo aragga inuu beelaayo iyo kuwa aan keenin indhala-aan laakiin qofka dhib ku keeni kara labadaas ayaa ugu waaweyn ayaan u kala qaybinaa maxaa yeelay hawsha dhakhtarka indhaha iyo shaqaalaha indhaha ka shaqeeya iyo shaqaalaha caafimaadkaba waxay tahay inay ka hortagaan in qofka baniaadanka indhihiisa u beelo haddii uu beelana inay wax ka qabtaan marka maadaama shaqadeenna ugu weyn bay taa tahay waxaa culayska badan aan saarnaa in si degdega aan uga hortagno cudurrada keeni kara indhala-aanta isla markaana aan u daaweyno marka labadaa qaybood oo waaweyn ayaan u kala qaybin karnaa kan qaybta koowaad oo ah cudurrada indhala-aanta keena adduunka aad iyo aad iyo ayay ugu badan yihiin Een, marka sida aad dareemi kartid soomaaliya oo ah waddan ka soo kabanaya dagaalo sokeeye isbitaaladii goobaha caafimaadka ay burbursan yihiin shaqaalihii caafimaadka ay yaryihiin intooda joogtana ay ku kooban yihiin magaalooyinka waaweyn ayadoo shacabkii ay ku nool yihiin baadiyaha intaasoo dhan waxay keenaysaa in cudurradii indhaha aad iyo aad ay u badan yihiin indhala-aantiina ay badan tahay waxaa jira qaar ka mid a cudurradaasi oo aad u daran oo aqritaan keena in qofku uu indhabeelo dhakhtarka ayaa noo faahfaahinaya waxaa ugu weyn cudurka cataractiga la yidhaha ama haddii aan af soomaaliyano xuubka dahaara indhaha cudurka adduunka oo dhan aada u badan oo ilaa toddobiyi toban milyan oo qof indhala-aan keena cudurka xuubka waxaa keena da-da inta badan oo qofka markuu duqoobo waxay ka mid tahay duqowga hadduu ku nool yahay waddamada horumar iyo waddamadan kaleba xuubkaas waa u fuulaa waa wax aging process la yidhaha ama duqowga Een, waxaa kaloo keeni kara in lagu dhasho oo ilmaha inta uurka hooyada ku jiraan haddii hooyada ay xanuunsato infekshanada qaarkeed ku dhacaan ilmaha markay dhashaanba waxay la dhashaan xuub indhihii ka saaran ayagoon wax arki karin dhaawac ayaa keeni kara jugta oo traumatic cataract la yiraahdo waxaa kaloo keeni kara cudurro indhaha ku dhaca oo een, infekshanaha oo markaa keena in xuub uu samaysmo ama cudurro guud oo qofka ku dhici kara sida sakarowga oo kaleeto oo soo dadejin kara xuubka Een, xuubka isaga wax ka qabadkiisa waa sahlan yahay oo qofkii xuubka ayaa laga fiiqaa waxaana loo geliyaa wax bedela oo baliil aan niraahno qofkiina argiisii boqolkiiba boqol oo usoo laabanaya waxaa jira cudur kaleetoo weyn oo asagana biyaha indhaha ku furma ama galokoma la yidhaahdo oo annaga soomaali ahaana nagu badan oo maaragtay indhala-aanta u keenanayta indhala-aan aan wax laga qaban karin runtiina u baahan in laga hortago oo laga baaro dadka qofkii qabana intuusan dhabbeelin laga daaweeyo ama qalliin looga sameeyo indhala-aanta waxaa kaloo keena cudurka infectionka ah oo tarakooma la yidhaahdo wadamadan africa aada ugu badan soomaaliduna ay ka mid tahay inkastoo annagu uusan noogu badnayn sida wadamada dariskana laa etoobiya iyo kenya oo kaleeto waxaa keeni kara cudurada maskaxda ku dhaca oo ayagan indhaha saameyn ku yeesha ama cudur kaleeto duquuga la socda oo maaragtay macular degeneration la yidhaahdo sidoo kale sokorowga iyo dhiikarka haddii aan la daaweyn ayagana waxay keenaan indhala-aan ilmaha yaryar waxaa indhala-aanta ku keeni kara cudurada nafaqa darada ah gaar ahaan jadeecada ay ugu weyntahay oo infection ku keeni karta indhaha ama cudurro ay ku dhashaan oo infection ay kala soo baxaan uurkooyadood oo haddii aan la daaweyn ayagana indhala-aan keeni kara dhaawacyada ayagana qeyb weyn ayay ka yihiin soomaaliya inkastoo dhaawacyadu badankooda ay keenaan hal il in qofku ka indhabeelo cudurada indhala-aanta aan keenin waxaa ka mid ah allergiga waxaa ka mid ah infectionada waxaa cudur aada u weyn ah oo badanaa keena arag yari laakiin badanaa indhalaan aan keenin waa cudurada qofka u baahanay hadhow muraayad in lagu saxo ama refractive errors la yidhaahdo dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurka ku dhaca indhaha oo la yidhaha xasaasiyadda maxay ka kacdaa cudurkaasu maxaase lagu daawey karaa cudurka allergiga ama kaasiga waa cudur aada iyo aada ugu badan waddankeennan soomaaliya oo isbitaalka aada aan ugu aragno wuxuuna sidiisaba ka imaanaya qofka oo jawaab aada iyo aad u xoog badan ka bixiya wax aan loo baahnayn in jawaab laga bixiyo oo dadka caadiga aysan ka bixinaynin hyper sensitivity la yidhaahdo marka allergigaas ilmaha yarar ayuu inta badan u badan yahay waxyaabaha ay ka qaadi karaan waxaa ka mid ah dabaylaha busta waxaa ka mid ah cuntooyinka qaarkood ilmaha marka waxay la yimaadaan cuncun aada u badan ilin ka socota midabka indhaha oo isbedela xilli xilli ayuu ku kacaa xilliga ama ay waxa ay dhibsanayen la kulmaan cuntada ama dabaysha ama dharkoo kale cudurka asaga ah wuxuu ku xiran yahay badanaaba da-da oo ilmaha markay soo qaangaaraan inta badan wuu ka baxaa laakiin dhibkiisu waxay tahay ilaa la helo wixii keenaya in daawadiisu ay tahay daawo keliya ah symptomatic ama wixii markaa haya in laga daaweyo laakiin kacdoonkiisa ayaa badan wax dambe oo raadana ma yeesho oo indhala-aan ma keeno soomaalidana inta badan waxay isku qaldaan allergiga ama kaasiga iyo tarakoomada shaqana iskuma laha tarakoomadu waa cudur ay keento jermi uu keeno oo faafa oo la isqaadsiiyo kuna badan meelaha ay dadku u badan yihiin ama guryaha dadka badan ku nool yihiin ama nadaafaddu hadday hooseyso caaqirkan wuxuu keeni karaa indhala-aan allerjigu laakiin waa cudur kaasi ah dhib dambe iyo raad dambena aan lahayn intaas aynoo joogto qaybtan barnaamijkeena weydiye dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhaktar cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka tirsan soomaaliya intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
aad i aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandureyo nala socodsiinaya barnaamijkii weydii dhakhtarka dhegeystayaal halkaad kala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a haatanna boosaaso magaalo xeebeedka boosaaso waxay ka mid tahay magaalooyinka caanka ku ah jilaabashada kalluunka iyadoo halkaasi uu ka furan yahay suuq weyn oo lagu gado kalluunka kaasi oo dhallinyaro kala duwan oo badda ka soo jilaabta kalluunku ay u iibgeeyaan kalluunka islamarkaana ay fursado shaqo ka helaan wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa suuqaasi booqday islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey halkan waa suuqa kalluunka ee magaalada boosaaso waxaa lagu magacaabaa magfish waxaa nolol maalmeedka ka raadsada dhallinyaro kala duwan kuwaas oo u risaaqa taga badda kadibna soo jallaaba kalluunka si ay bulshada uga iibiyaan inkastoo qiimaha kalluunka uu kala duwan yahay haddana dhallinyarada ayaa ii sheegay in jallaabashada kalluunka ay ku qaadato maalmo badan oo badda ay shabaagta ugu jirto cabdirashiid isxaaq oo ka mid a dhallinyarada kalluumaysatada ah iyo weliba sacdiye maxamed ciise ayaa ii sheegay in xilligan kalluunka uu yahay mid sii yaraanaya kadib cimilada badda oo isbeddesha xilligan oo kale sidoo kalena baaq u diray maamulka puntland magaciigana waa cabdirashiid isxaaq cabdiraxmaan aadan waxaan nahay kalluumaysato kalluunkan hadda aad u jeeddaan waxaan ka keennay meesha la yidhaahdo boolomood kalluunkii baa fogaaday markii hore meelaha kana laga keeni jiray hadda waa fogaaday kalluunka aad buu u fogaaday haddana waad arkaysaan ilaa iyo lix casho baan maqnayn kalluunkaasaan keennay alxamdulilah waxa weeye annagu iskaashatada kalluumaysatadaannu nahay kalluunkaannu iibsannaa waa ka baa'imustaraa maalin waa la waaya maalina waa la helaa maanta maasha allaah tabaarakallah fii maanta wuu badan yahay waana baddaas intii ka horraysana waannu kalluun la'ayn hase ahaatee qorrax cidlaa baannu wax ku iibinnaa dowladda puntland waxaan uga baahanaa inay balbalooyin noo dhisaan magacay waxaa la maxaa cabdiraxaan saxane waxaan ahay kalluumaystada waxaan ahay boosaka kalluumaysto iyo meelo kaleo qaarkood ceelaayo laasqori meelo badan laakiin waxaan ka diwaangashannahay wasaaradda kalluumaysiga boosaan ka diwaangashannahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa hooyo naaskeeda la lugo weeye waa nimco ilaahayna siiyey waxba dhiba kuma qabno ilmaan ka korsannaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin nolosheenna kale waa maaraysaa waxyaalo caqabadooyin iska dhib badan waa aragnaa laakiin waan uga sabarnaayo ti ilaahay aan uga sabarnaa dayada khayraadka buuxaannu kala soo baxayna cabdiqani siciid yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada ganacsatada yaryar ee kalluunka u iibgeeya magaalooyinka puntland ayaan waxaa weydiiyey sida uu kalluunkaasi ugu qaado deegaanada puntland waxaan ahay ganacsatada yaryar oo kalluunka mataqaanaa dhoofdhoofisa meelaha kan dhowdhow gobolladana dhow oo garowe gaalkacyo ascaanood meelahaas geegeeya baanu nahay walaahi nioo baraf baan ku shubnaa tallaagada yaryar baan ku shubnaa mar uu xumaadaao dadku waxay yidhaaheen waa hallaabay oo waxa weye wakaas lacag bana looga soo celiyo mar waxaa la yidhaahaa waxa weeye waxa weye mar waxay yidhaaheen waa fiican yahay lacagteeda waan loo soo celiyo wixii aan waan moogtay waxna waan ku helaa nolol maalmeedka haddee kalluunku marba waa nooc marba malxalad buu maraa mar waxa weye wuxuu maraa inuu mataqaanaa qaali noqdo oo meelo fogfog laga keeno mar wuxuu noqdaa isagoo meelaha dhow laga keeno xilliga dayrta oo kale waa fiican yahay marxaladda adduun ku jiro waa qaali sababtoo kalluunka boolimoog baa laga keenaa iyo aagaas ilaa iyo qandale ilaa calo dhulkaasaa laga keenaa qiimihiisa wallaahi waa marba barays gaadiidku wax badan hadday wadaan xoogay waa naaqusaa waa fiicnaadaa haddii ay wax yaryar wadaanna waxa weeye waa cabdow qaasim waa aabbo soomaaliyeed waxa uu ii sheegay in jimco walba uu yimaado halkan oo kalluunka lagu iibiyo islamarkaana qoyskiisa uu geeyo
halkan waxaan u imi saakay in aan ka qaato xogay yaro xugun ah oo aan ul rabo carruuraha inaan maarata u geeyo subax kastoo jimcana waa nimaadna waxaan ka qaadannaa koosaar waxa la yidhaahdo kalluunka ah si maalmaha nasashada ay carruurta ugu farxaanin oo maaragtay cunto fiican oo maskaxda u fiican ay u helaan subaxda aanu ku soo dheganno maalmaha kaleeta shaqaal aanu waa shaqaynaa waa qaali xaqiiqdii toban doollar shan iyo toban doollar kalluunka wax ku olka baa laga siinahaya marka saaki waxaan u imi inaan maaragtay meeshaan ka gato yacni kalluun koosaar ah aan carruurta u geeyey jimcahan uu yaryahay sidaan malaynayo oo jimcadii horeetuu badnaa hadda ayaan soo galay marka aan dareemayaa inuu maarata maantay uu yaryahay laakiin insha allah bidlah tacala waa la helayaa waad arkaysaa inuu yaaryaalla alxamdulilah ilahay wuxuu ina siiyey bad aad u baaxad weyn oo ku habboon in laga faa'iidaysto haddii baddaas waxay ku habboon tahay dadka ka faa'iidaysanayaan in loo celiyo dhallinyaradan ku shaqaysata jallaabashada kalluunka ayaa waxa ay shabaagtooda badda geeyaan xilliyada galabtii ah si uu shabaagtaasi u galo kalluun balse waxaa jira in baddu ay ku maqnaadaan maalmo kooban si ay berriga u keenaan kalluun badan oo dadku ay ka iibsadaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
warbixinta boosaaso ee yuusuf maxamuud yuusuf uu inooga soo diyaariyey ganacsiga kalluumaysigana dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacadayadii galabnimo tan iyo idaacadda fiidnimo ee v o a waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
This is the Lady DJ. Stay tuned.